halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toose uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
aroor wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin bishii janawarina waa siddeed iyo labaatan sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya saare ciidla nuur iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa lixdii iyo koob iyo soddon daqiiqo halka ay washingtonna ka tahay tobankii iyo koob iyo soddon daqiiqo ee habeennimo qodobadaan idaacadda saakiya caalamka idinku haynana waxaa ka mid a dadweynaha ku nool gobolka hiiraan oo ka cabanaya biyo la'aan iyo xanuunno ka dhashay biyaha webiga oo isbeddelay
meelo badanna webiga waa ka yaraaday meelana waxaa waa kastoo oon wax yaroo biyo ayaa ku jiro cabsi aadahaan qabnaa haddeer waxaa waaye biyaha amay guraanaan leenahay waxaan qodnaa meelaha aad biyaha u yaraadeen ceelal camal inuu qodno biyaha markay ku soo arooraan ayaan jaboollaha ku ridanaa kidba ayaan ku waraabna habeenkii habeen ma ogiyo maalina lama waraabi karaba sababtay taa biyihii waxay noqdeen basiin cusbay isku beddeleen
dugsiyada waxbarashada gobolka sool oo buux dhaafay kadib markii dad badan oo abaaro ka soo hayaamay ay miyiga ka yimid ay soo galeen magaalooyinka sidoo kale waxaad maqli doontaan waddamada reer galbeedka oo ay badankoodu ay ku soo badanayaan siyaasiyiinta ka soo horjeeda dadka soo galoojiga ah gaar ahaanna muslimiinta qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan haddii eebbaha awoodda la idmo marka horese warkii dunida dowladda nigeriya ayaa beesha caalamka uga digtay inay farageliso arrimaheeda gudaha waxayna sheegeen inay si xor iyo xalaala u qaban doonaan doorashada madaxweynenimo ee lix iyo tobanka bisha labaad ka dhacaysa dalkaasi hadalka dowladda nigeriya ayaa imaanayay kadib markii waddamada ingiriiska maraykanka iyo midooda yuruba ay cambaareeyeen shaqo joojin lagu sameeyey garsooraha ugu sarreeya maxkamadda sare ee dalkaasi nigeriya garba shahua oo ah afhayeenka dowladda federaalk ee nigeriya ayaa sabtidii sheegay inay dowladdiisu ay ka go'an tahay qabashada doorasho xor iyo xalaal ah xisbiga dimuqraadiga shacabka oo ah mucaaradka ugu weyn ee dalkaasi ayaa sheegay inay ololahooda doorashada dib u bilaabayaan maanta kadib markii ay u hakiyeen shaqo joojinta ay dowladdu ku samaysay guddoomiyaha maxkamadda sare
sarkaal sare oo ka tirsan dalka venezuela islamarkaana u qaabilsanaa dhinaca milatariga ee safaaradda venezuela ay ku leeday magaalada washington ayaa ku dhawaaqay inuu ka baxay dowladda islamarkaana uu ku biiray dhinaca mucaaradka hogaamiyaha mucaaradka juan guidan ah oo u aqoonsaday inuu yahay madaxweynaha colonel jose louis silva ayaa muuqaal uu iska soo duubay waxa uu ku sheegay inuu ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ugu baaqayo inay madaxweynaha venezuela u aqoonsadaan juan guido arrintan ayaa sii kordhinaysa cadaadiska siyaasadeed ee ay wadamada reer galbeedka ku hayaan madaxweyne nicolas maduro oo ay qaarkood ka dalbanayaan inuu sameeyo doorasho wakhtigeeda ka soo hormarta halka qaar kale oo uu maraykanku uu ugu horreeyana ay aqoonsadeen hogaamiyaha mucaaradku inuu yahay madaxweynaha waddanka venezuela dalalka ruushka shiinaha iyo turkiga ayaa iyaguna garab istaagay madaxweyne nicolas maduro subax wanaagsan baan dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan halkani waa washington dadka ku nool gobolka hiiraan ayaa ka cabanaya xanuunno ka dhashay biyaha webiga oo isbedelay iyo biyo la-aan la sheegaya inay gobolka ka jirto warbixin amuuraha ku saabsan waxaa inoo haya wariyahayaga xuseen xasan dhaqane oo ka soo diray magaalada beledweyne waxaa isbedelay midabka iyo dhadhanka biyaha sidoo kalena meelaha qaarkood webigu waxa uu noqday in dadku ay si caadi ah u dhex maraan biyaha webiga cabitaan oo keliya looma isticmaalo waxaa sidoo kale lagu waraabiyaa beeraha cabdi barre maxamed waxa uu sanadkan beertay dalagyo qudaar u badan waxaana uu walaac ka qabaa in biyo la-aan darteed ay beertiisu u dhimato biyaha aad baan uga cabsoo haynaa haddeer sababta ay tahay sana laga joogo adi laba sano iyo bar laga joogo ayay saa naga noqdeen midda kaleento waxaa waa biyaha meelo badanna webiga waa ka yaraaday meelahana waxaa waa kastoo oon wax yaroo biyaha ayaa ku jiro beerta qudaar fara badan ay ku taallo oo kala nuuc qaraa ku yaallo basalaa ku taallo yaanyaa ku taallo iyo barbarooni waxaa kaloo ku yaalla galleya ku yaallo masagaa gees ugu taallo beerta waxyaaba badana ku yaallo oo dalaga cabsi aad ahaan qabnaa haddeer waxaa waaye biyaha amay guraanaan leenahay oo haddee had sanadan aan adiga shan saddex laba sana bar camal laga joogo ayay saanoo kale naga noqdeen amay sida ay noqdaan nagu jirto marka beeraha haddeer waxaan ku waraabinaa ayay waa iska ron yihiin waxaan qodaynay waxaan qodnaa meelahay aad biyaha u yaraadeen ceelal camal inuu qodno biyaha markay kusoo arooraan ayaan jaboollaha ku ridanaa kidba ayaan ku waraabinaa habeenkii habeen ma ogiye maalina lama waraabi karaba sababtay taa biyihii waxay noqdeen basiin cus bay isku bedeleen marka sidaas hadda aan shaqadeena ku socota annaga isbeddelka ku yimid biyaha webiga ayaa waxaa sidoo kale jirta cabsi kale oo ay qabaan dadka danyarta ah ee biyihiisa isticmaala waxaana laga cabsi qabaa in uu saameyn ku yeesho cudurrada laga qaado biyaha wasaqaysan sida uu sheegayo doctor maxamed xuseen cabdulle doctor maxamed soomaali haddii biyaha ay noqdaan low level oo heerkii loogu talagalay water folowga ama qulqulka biyaha waxaa ka dhalan kara cudurro badan waayo dadku waxay isticmaalaan biyaha isla west materialska ama walxihii wasaqd ahaana waxay dib ugu soo noqdaan isla biyihii marka waxaa halkaas laga baqi karaa lana fili karaa inuu ka dhasho waterborne disease wax loo yaqaano afka qalaad oo ah cudurada ka dhasha biyaha doctor maxamed soomaali ayaan weydiiyey saameynta ay biyo yaraanta ku timid webiga shabeelle ay ku yeelan karto dadka deegaanka gaar ahaan kuwa aadka ugu tiirsan wasti markii lagu soo daadiyo wasaqda waxay mari doontaa qeybna waxay sadmeyn doontaa wax la yidhaha sedmentation oo halkeedii ayay degi doontaa oo ma daadayso taas wax wasaqdaasi dhib ma keeni doonto insha allah laakiin areada localize ama areadaas ay degan tahay dadka u dhow ee ka hela biyaha dhankaasi ka imaanayo waqooyi ee u soconaya dhankan qof kasta yani gaara uu ku wasaqoobi karaa waterbond disease uu gaari karaa waxyaabaha wasaqda ee daada ee webiga waqti la qaata haddii ay dhow yihiin iyagana kilomitrada dhow hore dhan way saameyn karaan laakiin ka xagga way baaba-aan cudurada ugu badan ee la fili karo in ay waterbond diseaseka ka dhashaanna waxaa ugu horeeyo tyvodka oo maanta soomaalida tifoga caadiga u naqaano wuxuu ka mid yahay cudurada caanka ah ee waterbond diseaseka waxaa ka mid a dihareeyaha oo shubanka caadiga ah waxaa ka mid a kalooraha ama daacuunka ayaa ka mid ah waxyaabaha la fili karo waxaa hadda ka mid ah oo waterbond diseaseska maanta dunida kusii faafaya ka mid ah cudurada dhan ee loo yaqaano bacterial qoyska yani cudurada bacteriada sababta musti commonkeeda u ah cudurada la yihahdo waterbond disease cabdi barre ayaa waxa uu aaminsan yahay in biyo la-aanta jirta ay ugu wacan tahay biyo xireenno laga sameeyey dalka ethoobiya iyo xilligii sanadkii ugu dambeeyey oo aanan la helin roob aada u badan biyaha biyo xireenada etoobiya laga xiray biyo xireenadaas farada badan le ayaa yeelayo marka biyahaas haddii lasoo dayi lahayo annaga rajaan lahaa lahayn laakiin haddeer waxa waa biyihii waa xiran yihiin beeralayda balad weyn oo dhammaa dhibaatada haysaa iyo annaga ilaa jowhar iyo jubbooyinka waa sii gaarayn annaga markaasaan noqono dadka kalentana naga sii daran yahay wallaahi hadday saan ay sii noqoto annaga cabsi weyn oo aan qabnaa badbaado ma jirto ilaahayga weyn aan ka sugaynaa badbaado laakiin haddii biyahaas biyo xireenada lasoo deeyo rajaan lahaa lahayn sanadan hadday noo soo degdegteen alxamdulilah waa hadda waxaan ku jirnaa jannaay aan ku jirnaa jannaay febraayo marsa ilaa intaas adiga biyo yaraan waa biyaha aaday u yar yihiin biyahaas marka waxaan rabnaa ilaahay inuu hadii uu roob noo keeno dalageenna aad u fiicnaanayaa haddeer waxaaba jiraba cudurro fara badanaaba jiro oo micnaha diiritaat ma xilligan kuleylka magaalo gaaro oo xitaa balka waa cunaysaa galeyda basal iska badaayo waxyaabahaasoo dhan waa ka diirinaysaa xuseen xasan dhaqane v o a baledweyne
aroortu bandhegaystayaal mar kale haatanna sool gobolka sool oo ka mid a gobolladii ay abaarihii kala dambeeyey sida weyn u saameeyeen ayaa dad badani ka soo barakaceen deegaanada miyiga waxayna dulsaar ku noqdeen magaalooyinka oo aanay badanaa ka helin xirfadaha ay ku shaqaystaan qaar badan oo ka mid a dadka tegay magaalada laascanood ayaa carruurtooda ku daray waxbarasho taasina waxa ay keentay in dugsiyada waxbarashadu buux dhaafaan oo arday badan loo waayo meelo ay fadhiistaan waalidiin badanna waxay dib ugu noqdeen miiga kadib markii ay la qabsan waayeen nolosha magaalada wariyaha v o eda cabdikariin olol ayaa warbixinta arrimaha ku eegaya
xaaladda waxbarashada ee guud-aan gobolka suula gaar ahaan degmooyinka iyo tuulooyinka ayaa waxaa soo waajahay culays kaas oo saameyn ku yeeshay iskuullada tirada yar ee degmooyinkaasi ku yaala abaariya ka dhacay gobolka sool iyo colaad dhowaantani ka dhacday koonfurta gobolka ayaa sabab u noqotay in boqolaal arday la keeno waxbarashada deegaanada ardaydu ay sida weyn usoo buuxiyeen ayaa waxaa ka mid a iskuulka canjiida oo hore ay u dhigan jireen soddon arday oo haatan ay dhigtaan laba boqol oo arday maxamed salebaan cashuur oo ka mida bare ka mida barayaasha iskuulkaasi ayaa nooga waramay saameynta iskuulkooda uu ku yeeshay korarka ardayda
iskuulku runtii wuxuu ka kooban yahay laba fasal lagu bilaabay markii hore arday soddon ah walow markii dambe ay ardaydaasi gaartay ilaa laba boqol oo arday ardayda runtii wax loo dhigeenaa runtii aad bay u fara badan yihiin loo haynba meel hadeer wax loogu dhigo waxbarashada aadaan qaabili karin sanadkan ardayda aan la qaabili karin maadaama ay fasaladii buuxaan waana laba fasal runtii xafiiskii baanu u kala jirnay markii runtii ay baahidii aada u ballaaratay leedh ma jiro iskuulka habeen haddii xitaa ardayda ama dadka waaweyn wax loogu dhigi lahaa runtii soolar ma leh waa in marka degmooyinka ee runtii xoogga la saaraa ee baahidoodana runtii ee wax badan lagala qabtaa waalidiinta iyo waxgaradka ayaa ka hadlaya ardaydaasi dhibaatada haysata kuwaasoo codsaday in goobo waxbarasho loo dhiso axmed maxamuud maxamed ayaa ka hadlaya dhibaatada waalid ahaan haysataa marka ugu horraysa anigoo ku hadlaya afka waalidiinta ubadkii xoolihii ka dhammaadeen wuxuu soo dul fuulay tusaale ahaan tuulo iskuulkeedu saddex qol ahaa oo sagaashan qof ay markay ugu badantaay ku dhigan jireen wax maantana ilaa toddoba boqoloo qof ama lix boqoloo qof ay wax soo dul fuuleen halkaa waxaa timi caqabad ilmihii uu xoolihiina waayey noloshii xoolaha iyo dhaqankii uu la qabsadayna uu ka yimi waxbarashadiina uu la'yahay iyagoo wax baran lahaa in kuwaa soo barakacay ee dul fuulay kuwii kale oo aan markii horeba fasalladu aanay ku filayn iskuullada loo ballaadhiyo axmed ayaa sidoo kale sheegay in afar magaalo oo ka mida deegaano dhowaantana dagaalbeeleed uu ka dhacay ay ku xidhmeen iskuullo ku yaalay ilaa saddex magaalo oo ah dhumay iyo dabataag iyo dharkayn ardadii wax ku dhigan jirtay oo ilaa afar kun oo iyo dheeraad arday ahayd ama shan kun gaadhaysay maanta waa laba qaybood bay u kala baxeen wax duurka galay oo iskaba dayacmo jirriyoobay iyo wax intay laascaanood soo galeen iyagoo qaxoontiya teera dulsaar ku ah oo aan waxay waxbarashadii iskaga bixiyaan aanay haysan deegaanada ay ardaydaasi yimaadeen iyo tiradooda ayaa waxaa nooga waramay guddoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka sool daahir maxamed axmed haddaan ka soo bilaabo laamiga magaalada ugu hosheysa waa guumays degmada laascaanood magaaladaas ardayda dhigata iskuulka waxay u badnaayeen waxay ahaan jireen siddeetan toddobaatan inta udhexaysa maanta oo la joogo ardayda iskuulka timaada hadda waa toddoba boqol lixdan iyo sideed arday toddoba boqol iyo lixdan iyo sideed arday saddex fasal baana ka dhisan meeshii way ku adag tahay in saddex fasal toddoba boqol iyo lixdan iyo sideed arday ay wada fadhiistaan hadda hawdkoo kale iskuulka ugu afarka odhorsan waa kalabayt iskuulkaasi waa iskuul weyn toban fasal baa ka dhisan haddana tobankii fasalyadoo dhisan tahay ayaa ardayda uu qaadi lahaya sidoo kale daahir ayaa sheegay in goobaha ceelasha ay isugu yimaadaan reer miyigu laga sameeyey gooba ardayda wax looga dhigo kuwaasoo uu sheegay inay dadaal ugu jiraan sidii wasaarad ahaan wax looga qaban lahaa caruurtaas inay u heli lahaayeen iskuulla ay wax ku dhigtaan tuulooyin badan ama ceelal badan oo awal xooluhu ka cabi jireen oon magaaloba ahayn ayaa hadda waxay noqdeen magaalooyin meelahaasoo kale waxaa ka mid a hadda dibshabeel oo kale daryageesa weyn oo kale tuulooyin badan oo nugaasha ku yaalla oo awil meeshiina arday baa joogta caruur fara badan oo u baahan inay wax bartaan iskuulla kama dhisna geed hoostii ayaa wax loogu dhigaa kullina riboodka wasaaraddan waan u gudbina wasaaradda way la tacaalaysaa dhammaan wasaarad hay-adaha ka shaqeeya waxbarashada la shaqeeya kulliga u wada gudbiyeen in hadda la bilaabo olole ilmaha wax loogu qabanayo waalidiinta qaarkood aan la hadlay ayaa ii sheegay inay haatan qorshaynayaan si ay miyiga dib ugu noqon lahaayeen markii ay waxbarasho u waayeen carruurtii ay dhaleen magaalooyinka ay soo galeen ay waxbarasho kulaayihiin iyagoona ka codsanaya cid kasta oo ka qayb qaadan karaysa sidii loo caawin lahaa carruurtaasi inkastoo wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha ka shaqeeya waxbarashadu ay sheegeen in dadaal loogu jiro sidii sanadkan cusub loogu heli lahaa gooba ay wax ku dhigtaan carruurtaasi cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiiyo sagaal iyo tobanka mitrban warar sugan iyo warbixinno xiisale ka dhegaysa v o a maalin walba lixdiiyo barhka subaxnimo doodda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqiidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waxa aad la socotaan idaacaddeenii subaxnimo ee v o a sannadahan dambe waxaa waddamada reer galbeedka aada ugu soo badanayay dadka soo galootiga neceb dalal hore loogu yaqaanay inay ajaaniibta soo dhoweeyaan ayaa hadda waxaa ka soo baxay xisbiyo siyaasadeed oo muddooyinkan dambe mabaadi'doodu ay ku dhisan tahay soo galooti nacaybka muslimiintu ha ugu horeeyaane dadka soomaalida ayaa safka hore ka noqday bulshooyinka la bartilmaameedsado labadii sannadood ee ugu dambeeyey warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyey jaamac buule jaamac
toddobaadkii aannu soo dhaafnay waxaa dalka maraykanka qarasho sameeyey laba nin oo ka mid ahaa saddex ruux oo loo haystay inay ka dambeeyeen weerar lagu qarxiyey labadii kun iyo toddobiyo tobankii masjidka alfaaruukh ee magaalada blumenton ee gobolka minnesota ku yaala halka magaalada garden city ee gobolka kansasna la xukumay saddex nin oo loo qabtay labadii kun iyo lix iyo tobankii iyaga oo qorsheynayay inay qarxiyaan masjid iyo daar ay soomaali badan deggan yihiin dhanka siyaasiyiintana laga bilaabo madaxweynaha maraykanka donald trump ilaa iyo siyaasiyiin heer deegaan ah oo yurub iyo maraykankaba leh ayaa soomaalida u soo qaatay tusaalooyin ay ku bixinayeen dhibaatooyinka dalkooda haysta ee ay soo galootigu ka dambeeyeen barastare maxamed xaaji mukhtaar waa taariikhyahan macallinka ah jaamacadda safana ee gobolka georgiya dalkan maraykanka waxa aan weydiiyey waxa soomaalida safka hore ee dadka la bartilmaamaydsanaya soo geliya waa su-aal muhiima runtii oo aada iyo u ballaaran oo haddii loogu noqdo taariikhdeeda de maraykanka waan ka warqabnaa weligii ilaa maanta waa dal dhanka maaragtay midabta koorka caan ku ah taariikhiyan yani dadkii reer yurub iyo dadyoogi kale laga keenay afrika iyo dadkii meeshan loogu yimid weligoodii waa la takoori jiray taariikhyo dheer bay soo mareen way kasoo gudbeen ilaa ilaa xoogay yani arrimo oo dagaalo fara badan oo dhanka siyaasadda ku saabsan oo in la ilaaliyo xuquuqda aadamiga iyo ayaa jiray kontomeeyadii lixdameeyadii toddobaataneyadii marka taasi waa taariikh dheer maaragtay oo maraykanka runtii oo caan ku yahay oo soo maray waxaa jira qolooyinkan conservativekaasa u tilmaantay waxay arkaan had iyo jeer in khatar ay ay soo socoto oo ah in farahooda ay wax ka baxayaan in dadyow kale oo aan lagu aqoonin saaxadan maraykanka maaragtay xag ha noqoto xagga maamulka xagga dhaqaalaha xagga dhaqanka popularka ah popular cultureka in maaragtay ay wixii ay u arkeen in farahoodii laga maroojisanayo ay wax midabyo badan kale ay soo bixi doonaan soomaalidu mar waxa weeye waa dad madow marka madowga meeshaas dhibkaas wuu ka haysan jiray weligiisii mar labaad soomaalidu waa dad muslin ah yani madowga muslim madowga oo muslinka iyo madowga aan muslinka ahayn way isdhaaman kan madowga aan muslinka ahayn xogay waxaa laga yaabaa inkastoo madownimadan lagu haysto in yaraha uu ka badbaadi karaayo yani naceybka diimaha xaggeeda maadaama kaniisadii lagu arkaayo oo asxaab oo ku leeyahay marka soomaaliya kuma jiro ta waa madow oo purely madow ah waa muslin marka laba dhibaato oo dadkan ay dareemayaan ayaa marka meeshii soo baxday doctor maxamed xuseen macalin waa taariikhyahan waxbarashada ka dhiga dalka norway isaga oo ku sugan magaalada askar ee uu dalkaasi ka degan yahay ayuu sharaxayaa dhanka yurubta waqooyi sida uu xaalku yahay
waan kala qaadaynaa siyaasiyiinta iyo hogaamada wadamadan scandinaviada laisku yiraahdo oo aada isku dhadhow siyaasadahooda iyo kooxaha xagjirka kooxaha xagjirka mas-uuliya ma saarna waa iska shacab weeyaan laakiin siyaasiyiinta iyo du- ama hogaanka ha hayaan ama mucaarad ha noqdaan mas-uuliyahaasaan wal- horta xag jirka kalama reebaan sooma marba muslim haddii la bartilmaameysanaayo soomaalida iyo dadka kale ma kala jecla oo arrintooda waxay ku naceeb diineed ayay ku saabsan tahay Eh, korna uma qaadi karaan oo ama banaanka inta soo dhigaan waa wax criminal ay noqonaysa oo dembi ah oo laisku ciqaabahayo markii ay xaaladaas dadkaas soo galootiga ay sameeyaan qof muslim ah ama soomaali ha noqdo ama uusan noqon markay sameeyaan waxaa ka dhasha meeshan falcelis xoog badan ayaa ka dhasha oo bulshadii oo dhan ee dowladii ay ku jirto iyo dadkii kale soo galootiga ahay mararka qaarkood ee macnaha ee bulshooyinka kala duwan ama diimaha kala duwan leh oo la garab istaagahay dadkaas laga tiro badan yahay ee markaan ka hadlayno kale muslimiintoo kale ah ay ka mid tahay barasare maxamed xaaji mukhtaar ayaan weydiiyey in taariikhda ay horey u dhacday in dad gooni ah la bartilmaameedsaday yes ah, waa buux taariikhda taariikhda maraykanka eh, maraykanku sidiisa sidaan ka warqabno jaamaca waa dal la- la yimaado wey waa dal loo soo hijroodo weeye Ah, inkastoo europeanisku ay ugu badnaayen kuwii ugu soo horreeyey xataa gudahoodii bay istakoori jireen reer yurub gudhoodii baa istakoori jiray And, ah, waxaa la takoori jiray masalan nimankan irishka la yidhaahdo oo, ah, englishka iyo scorishka ayaa kowdii ugu xoog badnaa way takoorayeen nimanka irishka la yidhaahdo waagi dambe waxaa yimid germal iyo yurubtan dhexe waxaa la takooraya yurubta koonfureed talyaaniga iyo faransiiska iyo sbanishka inkastoo sbanishka uu ku- uu ku babadnaa central america iyo south america marka weligeed way jiri jirtay waxaa la takoorayay europeanka oo slavic la yidhaahdo oo east europe ka imaanaya ayaa la takoori jiray siyaasiyiinta iyo ururada xagjirka ah maxay u bartilmaameedsadaan soo galootiga khaasatan soomaalida doctor maxamed xuseen macalin ayaa ka jawaabaya bartilmaameedkaas ama eh, naceebkaas ah horta qayb weyn waxaa ka qaadanaya horta meediyaha ka qaadanaya meediyihii warfaafintii ama qoraal ama muuqaal waxay noqoto qayb weynigaa ka qaadanaya Eh, xaaladda adduunka maanta ku jirtahay ah, qayb ay ka qaadanaysaa Eh, dhankii dhakale waxaa qayb ka qaadanahaya eh, maxaa la dhihi jiray kooxihii muslimka afka islaamka ku hadlayay oo xagjirka argagixisada ah oo magaca islaamka ah oo qaarkood annaga aan dareemeyn inay ka dambeeyaan gacmo aan muslim ahayn Eh, ama qaacida ahaad ama daacish ahaad ama shabaab ahaad waxay ahaadaanba Eh, markay falal sameeyaan ama meelo ka sameeyaan taas waxay ka keenaysaa cabsi laga qabo kale ayay faafinahayaan dadkan siyaasiyiinta ah markii soomaalida la tilmaamo waxaa keenahaya soomaalidoo dayacan ayaa keenaya oo dayacan oo aan isku xirnayn Eh, soomaalida wadamada oo ta- ta- macnaa waqti yar degan markii loo eego bulshooyinka kale islaamka ahay inkasta oo ay soomaali badan la kulmeen dhibaatooyin nacaybka ku saabsan haddana waa wax aad u yar marka la fiiriyo tirada soomaalida ee waddamada reer galbeedka ku nool mahadsaned jaamac buulo jaamac oo nala socodsiinayey warbixintaasi halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington
aroor suban dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaad waa tahay shaqaalaha dowladda federaalka ee maraykanka ayaa maanta oo isniin ah dib ugu noqday shaqooyinkooda kadib markii ay qaarkood shaqooyinka ka maqnaayeen kuwana ay shaqaynayeen iyaga oo aan lacag la siinaynin muddadii ugu dheerayd ee taariikhda maraykanka oo ay shaqada dowladda qayb ahaan xadhibnayd madaxweyne donald trump ayaa saxiixay qorshe miisaaniyadeed oo dowladda dib loogu furayo muddo saddex toddobaad ah oo ku eg shan iyo tobanka bisha februari wariyaha v o eda michael Wo- bowman ayaa warbixin waxa uu ka diyaariyey sida ay hawshaasi u soconayso saare ciidla nuur ayaa inoo soo koobaysa mahadsanid jaamac madaxweyne donald trump ayaa sheegay inaanu ka tanaasuli doonin dhismaha derbiga lagu xidhayo xuduudka u dhexeeya maraykanka iyo mexico waxaana uu sheegay in aanu ammaanka qaranka maraykanku sugnayn ilaa inta derbi adag lagu xidhayo xuduuda galbeed siyaasiyiinta xisbiga dimuquraadiga ayaa ku doodaya qorshe ah in aan derbi la dhisin balse lagu adkeyn karo ammaanka xuduudda maraykanka guud ahaanba xuduudaha dadka u doodaya arrimaha qaxootiga iyo magangeliyo doonka ayaa iyaguna ku tilmaamay derbigaasi inaanu noqonaynin xal balse uu keenayo nacayb iyo cunsurinimo inta in dib loo furo shaqada dowladda oo qayb ahaan xidhnayd ilaa muddo ka badan hal bil islamarkaana dib loo furay inta laga gaadhayo shan iyo tobanka bisha februari ayaa aada loo soo dhoweeyey inkasta oo aan la hubin in xal rasmiya laga gaadhi doono miisaaniyadda labada kun iyo sagaal iyo tobanka ee lagu muransan yahay waxaana laga walaacsan yahay in ismariwaagaasi uu sii socdo oo mar kale shaqada dowladda dib loo xidho saddexdaasi toddobaad marka ay dhammaadaan aada iyo aad ayay umahadsan tahay saare ciidle nuur oo inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha michael bowman uu ku eegayey dowladda maraykanka oo muddo xanibnayd gadaalna loo furay ilaa shan iyo tobanka februari dhegeystayaal aanu jaleecna dhankii heesaha kiin jaamac iyo codkeeda halaasiga dhegeysi habboon
wiilow boqolaal horaa bilaba hii sheegtayo intay isboqreen haddana kulumay biliya labo biliya labo kulumay biliya labo biliya labo
saakaba lagaa badiy iyo codka kiin jaamac ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii aroornimo wadajir halkan idinkaga soo jeedinayeen saare cidla nuur iyo anigoo ah jaamac frasleh tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiise leh
waagii waa ka baryoho saakaba lagahabaadi lagahabaadi saakaba lagahabaadi lagaabadiye